habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa axad bisha oktoobarna waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona wadajir halkan cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada garowe ujeedooyinkaan uhalgamayno oo dhan ay kamid tahay abtida kamid tahay madax banaan kamarkaa dhulka soomaalida xuquuqda siyaasiga isu talinta ay helaan oona dad barnaamij barnaamijka siyaasiga oo dhan waxba kama bedeleyso meeshii gacanta hadalku jiray inba hab hab nabadgelyo ku soconaya codkaasi waxa uu ahaa ururka onolef iyo dowladda ethoobiya oo heshiis ku kala saxiixday magaalada asmara ee dalka eritrea iyo waraysi ayaan idinkaga haynaa balse markana nala dhagaysta madaxda maamul goboleedyada oo kulan uuga furmay magaalada
tan ah madaxweynaha laga doortay galmudug alqabadaha alqabada ay maaragtay ka tashanayaan maamul goboleedada iyo madaxweyneyaashu waxay kamid tahay faragelinta iyo qaladaadka maamul goboleedada lagooda waxyaalaha laga wada tashanaya ay kamid tahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ku guubaabshay oo gabay wacdi ah kugula gaabsada ee gad walbaba sameeyaye haddaad gaari noqon weyday gahda inaan ku taabtiyo inaan gooyo xariggaaga labadaa haloo ila gudboon yaan gorgoriyayn barnaamijkii wakhtigan oo kale aad maqli jirteene wicitaanka dhegaystaha ayaad maqli doontaan oo ku saabsan dowlad deegaanka soomaalida ah etoobiya iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
waddamada faransiiska iyo jarmalka ayaa cambeereeyey dilka weriya jamaal khashuqji kaasoo lagu geystay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska gian yaves ledrian ayaa ku baaqay in baadhis dhammaystiran oo aan kala go'ol ahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambaysay falkaasi lagu khaarajiyey weriya jamaal khashuqji ledrian ayaa yidhi waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambaysay lagula xisaabtamo falkooda dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela markel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda hiko hemas ayaa mar ay si wada jira ugu soo saareen warmurtiyeed amaba ay hadlayeen ayaa waxa ay sheegeen islamarkaana ay yidhaahdeen waxa aanu lahjada ugu daran ku cambaaraynaynaa dilkaasi waxaana intaasi ku dareen in dowladda sacuudiga ay ka filayaan inay si faahfaahsan uga falceliso dilka wariyaha xogta ilaa iyo hadda lahayana waxay tahay islamarkaana ay tilmaantay inaynay ahayn mid faahfaahsan merkel ayaa sidoo kale tidhi ilaa iyo hadda wax faahfaahinaa ma hayno waxaanan u baahannahay inaannu sharaxaad buuxda helno
doorashada baarlamaaniga ah ee dalka afghanistan ayaa waxa ay gashay maalinkii labaad si fursadda loo siiyo dadka sabtidii shalay ahayd aysan u suuroobin inay codadkooda dhiibtaan saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtidii ay codadkooda dhiibteen saddex malyan oo ruux laakiinse ay jirta caqabado sababay in qaybo ka mida goobaha codbixinta la furi waayo iyo sidoo kale cillado ku yimid qalabka codaynta loogu talagalay ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dad ugu jiray safaf dhaadheer inay codadkooda dhiibtaan shalay halka dhaawacyana ay soo gaareen tiro badan waddada inkastoo kooxda daalibaan ay ka digtay in weeraradan ay weerari doonaan goobaha codbixinta haddana weerarkaasi ma hakinin doorashadii baarlamaaniga ee muddada dheer lasoo sugayay dalka afghanistan codbixinta doorashada gobolka kandahaar ayaa dib loo dhigay muddo toddobaad ah kadib markii khamiistii halkaasi loogu geystay taliyihii ciidanka ee gobolkaasi dil jenaraal cabdulrasaaq waxaana dilkiisa sheegtay taalibaan gobolka gazni ayaa isna muddo sanad ah dib loo dhigay doorashada sababo la xiriira muran siyaasadeed u dhexeeya siyaasiyiinta deegaankaasi natiijada doorashada ayaa soo bixi doonta toddobaadka soo socda madaxweyne donald trump ayaa sabtidii sheegay in maraykanka uu ka saaraya heshiiska gantaalaha xambaara hubka nukliyeerka isagoo ku sababeeyey in ruushku uu ku xadgudbay heshiiskaasi hase yeeshee madaxweyne donald trump ma aanu bixinin faahfaahin intaasi ka badan ruushka ayaa iyaguna dhankooga maanta sheegay inay ka bixitaankaasi maraykanku tahay tallaaba halisa heshiiskan oo laga wada xaajooday sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii ayaa tilmaamaya in meesha laga saaro madaxyada hubka nukliyarka ee riddada gaaban iyo weliba kuwa dhexe iyo weliba heshiis labada dhinaca oo kaasoo ku saabsanaa arrimaha gantaalaha madaxweyne donald trump ayaa isagoo ka hadlaya isu soo bax ka dhacay gobolka nevada ee dalka maraykanka sheegay in ruushku ay ku xadgudbeen heshiiskaasi ilaa iyo haddana ay sii wadaan xadgudubkaasi isagoo intaasi ku daray in maraykanku horumarin doono hubkiisa ilaa ruushka iyo shiinu ay ka joojinayaan horumarinta hubkooda ruushka ayaa dhinacooga beeniyey arrintaasi islamarkaana inay jebiyeen heshiiskaasi hase yeeshee shiinaha ayaan ka mid ahayn iyagu heshiiskan guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo i c r c ayaa waxay ugu baaqeen kooxda daacish ee galbeedka afrika inay si deg deg ah usii dayso laba ka mida shaqaalaha caafimaadka oo kooxda ay ku afduubteen dalka nigeria horaantii sanadkan bayaan ay soo saartay i c r c ayaa lagu sheegay in si naxariis leh uga codsanayso uguna baaqayso kooxda daacish inaysan dilin shaqaalahan caafimaadka ee sida mutadawacnimada ah u caawinaya bulshada ku nool waqooyiga gobolka nigeria i c r c waxa ay sheegtoo kaleeto in hadda ay ka harsan tahay wax ka yar afar iyo labaatan saac muddada ay kooxdaasi u qabatay inay dili doonaan mid ka mid a shaqaalaha hay-addaasi
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka imanayaa waa idaacadda fiidnimo oo idinka soo gaadhaysa washington waxaa magaalada garowe ka furmay shir ay leeyihiin madaxda maamulada jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo maamulka puntland oo martigelinaya kulankaasi dhinaca kalena wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa iyaduna maanta qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay weli fidsan tahay gogashii uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya si loo xaliyo khilaafka taagan haddaba qodobada kulankan madaxda maamul goboleedyada ayaa falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta maamulka puntland cabdi xirsi cali qarjab
ama madaxweyneyaasha maamul goboleedada dowladaha dowladda federaalka ah ee maamul goboleedadeeda oo afar saddex wasiir saddex madaxweyne iyo madaxweynaha puntland iyo waftiga wateen waxaa lagu soo dhaweeyey magaalo madaxeeda dowladda puntland magaalada garowe shirkaas shir wadatashiya oo awal hore ugu socon jiray marbay dhabaa laba jeer marbay dhabaa lagu shiray kismaayo laba jeer baa lagu shiray shirkii afraad golaha iskaashiga ay ku qabteen magaalo madaxda dowladda puntland ayaa wuxuu ka furmay saaka oo taariikhdu tahay kow iyo labaatankii octoobar shirkaasu saaka waa furmay wuxuuna soconayaa muddo saddex maalmood ilaa laba maalmood ah waxyaalaha lagala hadlayana waxaa kamid ah xasiloonida ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto iyo difaaca xagga difaaca sidii laysaga kaashan lahaa maamul goboleedada iyo dowladda federaalka waxaa kamid a horumarinta ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto sidii laysaga kaashan lahaa waxaa kamid ah iska warqabka iyo isla xiriirka argagixisada sidii loola dagaalami lahaa qodobo badan baa lagaga hadlayaa oo maslaxadda ummadda soomaaliyeed baa lagaga hadlayaa wasiir waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah khilaaf uu ka taagan yahay inay sheegeen inay hakiyeen wada shaqayntii ay dowladda ka lahaayeen ma jirtaa wax rajo ah oo ay ka qabaan in dib wadahadallo ay ula yeeshaan dowladda federaalka si meesha looga saaro khilaafaadka haddi jira
arrinta adeer ka hor dhici mayo wixii maaragtay laga hadlayo oo maslaxadda maamul goboleedada iyo dowladda federaalka waa waxyaalaha lagaga hadlayo shirakan mana ka hor dhacayno aanu waxa weeye wa marka ugu dambeysa waxaa lasoo saaraya go-aamada la gaaro sidii ama loo wada shaqayn lahaa ama maaragtay wixii laga cabanayay ilaa awalba waxa la wada shaqaynta ayaga hakata waxay ahayd wada shaqayn xumo ka jidha xagga federaalka ah bay ahayd oo maamul goboleedada ay maaragtay ay ka cabanayeen dowladda maaragtay federaalka ana arrimahaas tixgelin badan ma ayan siin marka dadku dee inuu horumarka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo amnigeeda meeshii lagu sixi karo iyo meeshii laga hagaajin karo iyo ciddii hagaajin karda inay isaga timaado arrin muhiima weye marka qodobadaas maaha ka hor dhacayo laakiin waxyaalaha laga wada hadlayay kamid tahay go-aamana way kasoo bixi doonaan hadii ilahna kadib shirka waxaa ka maqan madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo isagoo heshiis la gala dowladda federaalk sidoo kale galmudug waxaa la doortay madaxweyne kale oo garabka cadaada ay doorteen ama xubnaha ku sugan cadaada sidee arintaasi u saameyneysaa kulanka golaha iskaashiga maamul goboleedyada
arrintaas waxay ka bedeleysa ma jidho arrintaas waxay ka bedeleysa ma jidho matalan madaxweynaha hirshabelle isagaa cadaystay inuu golaha ka baxay oo golaha kamid ahaa isagaa cadaystay waxay ka bedeleysa ma jidho majoritygii iyo intii kaloo maamul goboleedada way israacsan yihiin isagaana arrintaa cadaystay oo ka tegay tan ah madaxweynaha laga doortay galmudug alqaladaha alqaladaha ay maaragtay ka tashanayaan maamul goboleedada iyo madaxweyneyaashu waxay kamid tahay faragelinta iyo qaladaadka maamul goboleedada lugada waxyaalaha laga wada tashanayay kamid tahay arrintaas marka labada arrimoodba waxaan u arkaa inay yihiin arrimo maaragtay aan shirka wadatashiga iskaashiga waxu dhimayn laakiinse ay tahay maaragtay ummadda soomaaliyeedna ay maanta u baahan tahay wadajir iyo maxaan kuu sheegaa gacmasqabsiga tafaraaruq iyo kala maaragtay burburin inay soomaaliya u baahnayn soddon sanood ay soomaaliya dhibaato ku jidhay cid kasta oo calqalad ka shaqeynaysa ummadda soomaaliya dhexdeedana ama dowlad federaal ha haato ama cid kale ha haatee dee dadku uma dulqaadan karayo mana daweynayso maaragtay boogihii maaragtay ummadda soomaaliyeed gaaray hadda cid dhaqanta uma baahna cid daaweysa
waxaa jirta mudan wasiir ha waxaa jirta in war kasoo baxay dowladda federaalka ah maanta lagu sheegay wasaaradda gaar ahaan arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta in maamul goboleedyadu ay iyagu diideen waanwaantii maadaama madaxweynuhu uu gogol u fidiyey laakiin ay diideen inay kulankaasi ka qayb galaan oo ay tagaan marka ma la dhihi karaa madaxda maamul goboleedyada laftarkooda ma ahan kuwa u diyaara inay tanaasul sameeyaan arrintaa waxaad ku garan kadhaa aqalka sare ayaa maamul goboleedada maray isaga ayaa waxa maaragtay maamul goboleedada ay ka hadlayeen soo daraaseeyey iyagana warkooda waa dhegeysanaysageela tahay inay ka socon weydo ay maamul goboleedada wax kasta oo ummadda soomaaliya maslaxadeeda lagu meelmarinayo ay diyaar u yihiin waad maqlaysay iyago dowladda federaalkana waad maqlaysay oo anagu ma ogolin gacan saddexaad oo maaragtay ama heshiis ama waan waan wadan anagu ma ogolin inay afkooda ka yiraadeen horey baad ula socotay marka maamul goboleedada aan anagu ka mid nahay oo aan anagu dowladda puntland aanu ahay isgaarsiinta iyo warfaafinta ayu wakti iyo mar walba waxay diyaar u yihiin inay ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo meel kastoo maslaxadeeda lagu dhameynayo ay diyaar u yihiin maamul goboleedadu laakiinse waxa waxa ay mar walba ay ka taageen calqalada ay ka jidho wax ka ay socon lahayen oo intaasoo jeer maaragtay laga wada fadhiistay mar walbana wixii lagu heshay ay ka burburayeen waxa weeye dowladda federaalka weye maaha maamul goboleedada wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta maamulka puntland cabdi xirsi cali qarjab oo u warramayey waryahayaga falastiin axmed iimaan
degeysanaysaan weli idaacadda habeenimo ee washington dowladda etoobiya iyo jabhadda o n l f ayaa maanta magaalada asmarah ee dalka eritrea waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis dhowr qodoba afhayeenka ururka o n l f cabdiqaadir xasan hirmooge cadaane oo v o eeda u warramay ayaa sheegay in qodobadaasi ay ka mid yihiin in colaada la joojiyo iyo in o n l f la siiyo waddan xorta halgankii iyo ujeedooyinkii ay usoo halgameen khadka telefoonka ee magaalada asmarah ayaana cabdixakiim maxamuud sharwac uu kula xiriiray cadaani waxaa maanta kulmay wafdi ka soco jabhadda wadaniga xoreynta albaaniya oo hogaaminayo gudoomiyaha jabhadda admiral maxamed cumar cusmaan iyo xogeyaha guud ee jabhadda cabdiraxmaan sheekh mahdi dhanka ethoobiana waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda axmed shide iyo madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafe cumar dood dheer kadib waxaa la isla afgartay qodobo dhowrah oo ugu muhiimsan yihiin saddexda qodoba soo socda kuwaas oo kale ah in la joojiyo colaada labada dhinac in onlf ay si buuxda usii wadan karto oo usii wadanayso halgankeedii iyo ujeedooyinkii ay u halganaysay iyadoo mareysa hab nabadgelyo ah dhanka kalena ay dowladda etoobiya ay aada u respect u tixgelinayso an u ixtiraamayso xeerarka ku qoran xeerarka waxyaabaha ku qoran dastuurkeeda ama xuquuqaha ku qoran dastuurkeeda dhan qodobka saddexaad oo ah in labada dhinac ay wada dhisi doonaan guddiyo farsamo ama guddi farsamo oo kasii sii faaleeya ama sii falanqeeya qodobada kala duwan ee siyaasada dhaqaalaha iyo amniga ay kamid yihiin qodobada keenay ama qodobada aasaaska u ah ama xididka khilaafka meeshuu kasoo askumay ah waaye qodobadaas ay kamid yihiin taasoo gobolka u keeni kara dhulka soomaalida nabad dalka etoobiya u keeni karta nabad gobolka geeska afrika nabad iyo horumar u keeni karta waaye caddaane haddaan ku weydiiyo oo joogta ana wadahadal iyo wakashi u jiro waayahay waxaad tilmaantay qodobka labaad inuu yahay in onlf ay sii wadan karto halgankeedii iyadoo hab nabadgelyo ah dabcan xornimo doon baad ahaydeen gobol baad u dagaalamayseen ama deegaano soomaalida ay degaan oo etoobiya haatan ka mid a taa macnaheedu ma waxa weeyaan inaad halgankiinii aad xoreysaan deegaanadaasi xor baad u tihiin oo waad sii wadanaysaan idinkoo haatan heshiis la galay dowladda etoobiya ha waan si ujeedooyinkaan u halgamayna oo dhan ay kamid tahay abtida kamid tahay madax banaan ay kamid tahay in dhulka soomaalida xuquuqda siyaasiga ee sutalinta ay helaan oona lef barnaamij barnaamijkeeda siyaasiga oo dhan waxba kama bedeleyso meeshii ee gacanka hadalku jiray inbu hab hab nabadgelyo ku soconaya marka habkaa nabadgelyo muxuu yahay ma hubkii baad dhigaysaan oo hanaan xisbi baad isku abaabuleysaan oo idinkoo xisbiya oo dowladda iska diiwaan geliya oo etoobiya gudaheega jooga ayaad gobolkiina iyo xornimadiisi u halgamaysa siyaabo badan baa u furan si nabadgelya inaan uhalgano inaan xisbi noqono inaan shaqadayada ahaano arrimaha farsamada ee hubdhigida iyo hub haysashada iyo ciidanka iyo xaaladiisa iyo ciidanka gobolka iyo ciidamada etoobiya kuwa guddiyada farsamada ayaa guddiyo farsamo oo xeeldheerayaal aba hawshaa geli doona waayay haddaan geesta kale ku weydiiyo jabhado kalea jiro iyadagana etoobiya dee dagaalla kula jiray islamarkaana haatan dhowaan heshiisya saad heshiis ula gasheen haatan oo kale iyaguna heshiis ula galay dowladda etoobiya isku shaandhayntii dambe iyo golihii wasiirada ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha etoobiya xilal buu ka siiyey haddaanu wada siinba qaybo ka miduu siiyey jabhadahaasi onlf kamay dhex muuqan iyada ma ka wada hadasheen oo qodobadaas la soo qaadeen ma ku jirtaa inay onlf qayb ka noqoto dowladda federaalka etoobiya ay xilal hesho
dadka soomaalida xuquuqdooda siyaasiga ee federaalka ama rijinka baan ka hadlayna onlf urur ahaan afraadeeda iyo ashkhaasteeda inay xilal qabtaan dooda ma ahayn dadka soomaalida aynu halgamaynay xuquuqdooda ismaamul madax banaanadooda ismaamul xaqa ay muxuu ahay kuleeyihiin dowladda dhexe oo madaxdii gobolkuna way socdeen arrintaa iyaguna dhankooda ka xoojinayay marka dadka soomaaliyeed baa anagu doodayne urur ahaan inaan kuraas ku fafadhiisano doodu ma ahayn waay haddaan si kaleba ku weydiiyo afhayeenka ururkaa tahay haddiiba dhinaca etoobiya maadaamaad haatan heshiistiina ay diyaar ka noqoto xaggiina diyaar ma ka tahay amaba ma diyaar ma u tihiin inaad xil qabataan ood ka mid noqotaan dowladda federaalka etoobiya ama waata maamulka soomaalida arrintaa ururka la hordhigi doonaa laakiin ilaa iyo hadda kuma wareegsanaysa khitaabka ama hadalka siyaasiga speechka siyaasiga oo lafta xilal iyo hawshaa ma aha dadka soomaalida siday isu maamulayaan madax banaanida maamulkooda maalgelinta dhulkooda dhismahooda ayaka talintooda dadka soomaalidan weli u doodaynaa weli mayna usoo dhaadhicin arrintaas marka bal markaanu dalka maga tagno oo dadka iyagu iskii isu maamulo oo lagu isu istaago waardiyan ka hayna ummadda iyada inaan maaragtay aan la jeerjeerin baan doonaynaa weli urur asagu inuu iska dhex arko meesha ku mashquulsanan yihiin kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka onelef cabduqaadir xasan hiirmooge cadaane oo u waramayey wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shuruuco stuudiyaha ugu helinaya dhegeystayaal waxaa iga xusuusinah aan ku celiyey waa afhayeenka ururka onelef cabdulqaadir xasan hirmooge waagaag aad baad umahadsantahay saare cabdi axmed haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ay noo soo diyaarisay islamarkaana ay noo soo jeedinayso isla saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cajar madaxweyne mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid gaar ahaanna arrimaha cadaaladda awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo wakhtigan jawigiisu uu aad u degan yahay waxaa sidoo kaleeto barnaamijka uga hadlay arrinka xarigga madaxweynihii hore ee gobolkaasi cabdi maxamed cumar oo wakhtiganba ku jira xabsi mudane mustafe soo dhowow ugu horeyntii mudane madaxweyne ee dhegeystayaal ayaa khadka ku jira aniga ayaa su-aasha kugu bilaabaya bal iiga waran xaaladda gobolka xilligan sida ay tahay sidii si hore xaaladda gobolku aad bay u fiican tahay dhanka siyaasadda dhanka ammaanka xaaladda aad way kala degan tahay wax dhibaatooyin hadda kama jiraan waa la socotaan qalalaasa ballaaran ka dhacay deegaanka laba bilood ka hor waxaan labadii bilood dambeeye ka shaqaynaynay sidii maarata loo dhisi lahaa maamul heer deegaan heer gobol ilaa iyo heer degmo hawshaas waa dhamaystirna hadda waxaa kale oo aan ku hawlanayn inaan maarata dib u hawlgelino diwaanada lagu sameeyo hay-adihii nabadgelyada arrintaas nimanka cambe maraysaa marka wax dhibaato oo hadda aan idhaa waxay ka jira xag dhibaato siyaasadeed ama mid amni oo ka jirta deegaanka ma jirto waa tahay dhowaantan waxaa la dhisay golo wasiire oo dowladda dhexe federaalka ee dhistay ku dhowaad labaatan wasiir ayaa la magacaabay oo boqolkiiba konton ay dumar yihiin boqolkiiba kontonna ay rag yihiin macnaha tiro u dhiganta isla egna ay yihiin labada dhinacba waxaad iga warantaa marka deegaanka soomaalida fursadda ay ka heleen wakhtigan iyo sidaad u aragtaan se ma socoto deegaanka soomaalidu awal wuxuu lahaan jeeda wasiir markay golaha wasiiradu ballaadnaa hadda golaha wasiirada markii lagu soo celiya labaatan wuxuu helay hal wasiir laakiin wasiirkaas runtii waxa weye wasiirkii ugu muhiimsan wasaaradaha wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha ayay deegaanka soomaalidu heleen waana markii ugu horreysay wasaarad miisaankaas le ay deegaanka soomaalidu helaan waan jeclaan lahay inaan laba helno laakiin qomiyo fara badan baa etoobiya ku nool marka waxaan dareemaynaa in maaragtay celiid iska jiray hase ahaatee mustaqbalka waan codsanaynaa wixii maaragtay naga maqan inaan helno oo aan maaragtay wax u dhigna tirada shacabka deegaanka inaan ka helno waa codsan doonaa haddii aa layidhaha waa tahay waxaa ku jira qadka laba dhegeyste oo raba inay dabcan su-aalo un gobolka ku saabsan ku weydiiyaan haddaan ku hormaro bal daahir cali oo jooga london daahir oo soo dhowo ugu horreyntii waxaad weydiin lahayd madaxweynaha zahra waa ku salaamay madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamahayaa waxaan ku leeyahay hambalyo howl culus baana ilaahay qoorta kuu geliyey waana kugu hambalyeenayaa dadaalkaaga iyo maaragtay deegaanka sida aad balaanka aad u wado wax badan baana kala soconaa runtii waxaa su-aasha aan ku weydiinayo si gaar aan kuu weydiinayo waxaa weeye maamulada gudaha ka jira waxaa jira gobollo dib u dhac weyn ku dhacay sida gobolka nagayga oo kale oo maxaan ku idhahdaa tabasho badan ay ka jirto xagga awood qaybsiga xataa maamulka awood qaybsigeedii wax badan ay ka tabanhayaan sideed u aragtaa arrintaas seerta inaan uxaliso mase ma jirta arrintaa iyada aad leedahay mahadsanid daahir waa saas sheegtay marka maamul oo dhiso cabashooyinku iska jiraan waa dhaqan soomaaliyeed fahanka bulshada laftigiisa oo qaab ma qabiil in loo qaybinayo u arkaya isagoo qayb buu ka qaatay oo laga yaabo dhinacii fariimaha inaan anagu si farmihii saxda ah aanaan gudbin communication xaggiisa na dadku ay u qaateen in jiri jirb iyo reere loo qaadanayo dhab ahaan waxaan eegayna un dadka kasoo jeeda gobolada kala duwan inta u antilen hay u taya fiican yihiin ama markaas waa diyaar bay yihiin marka haddii gobol gaar oo hadda aan ku ihaha gobolkaas tabashidii sax bay ahayd iyo qalab bay ahayd kule ma jiro gobolka goday aniga aragtiyada waxay heleen wasaarad aada muhiima wasaarad gobolkii wasaaradda ugu muhiim muhiimsaneed xafiiskii dakliga inay heleen oo la siiyey xaggaas ka soo jeedaa gobol lama siina shaksi baa la siiyey lakin shaksigaas wuxuu kasoo jeeda gobolkaas wasiir ku-xigeenana way heleen marka tabasho u gaara guri baa jirta ma qabo
aad baad umahadsan tahay madaxweyne arrintii dib heshiisiinta o l n f iyo dawladda etoobiya ama kelinka soomaalida sidee intuu marahayaa ku dambeysay arrintaas dib heshiisiinta o l n f
daahir waad mahadsanta codkaagana wuu googo-ayaa haddaan u gudbiyo ha madaxweyne haddaad daahir arrimahaas waan waan maqlay waan maqlay arrimahaas wadahadalka jabhadda wadaniga xoreynta waadeniya meel fiican bay noo marayaan berri ayaan waan buuxi doonaa dhanka iyo asmara waxaana la filayaa in maaragtay qaybtii ugu dambeysay wadahadalada halka ay ka bilowmaan ilaa beritoole marka meel fiican u marayaan waana kurajaweynahay in maaragtay nabad waara deegaanka uu maaragtay ka dhalan doonto oo dhibaatooyinkii jiray colaaduu keenay laga soo kaban doono waa hagaag madaxweyne haddaan bal aniga kusoo noqdo waxaa jirta in gobolka wasiiradii ama xubnihii aada magacooday ee dhinaca maamulka ah dhismihiisa siduu cali sheegayba cabasho badan ay ka jirtay beelaha qaarkood ay ka cawdeen marka arrintaasi waddan nooceeya ayaad u maraysaa si dadka deegaanka ay u qancaan su-aalaha qaar ka mida dadka ay xiiseynayaan ayay ka mid tahay in lagu weydiiyo sahra haddaan kuu sharxo qaabka aanu u sameynay maamulada horta laga baqay laga cabanaya hadda waa heer waa heer degmooyin waa dhismihii degmooyinka meelaha qaarkood cabashooyinku waa iska caadi wax wax la sugayay shacab cabanaya qasab maaha mar walba shacab cabanaya wuu jiri karaa wuu jiri karaa qabiil cabanaya wuu jiri karaa shaksi cabanaya magac qabiil adeegsanaya wuu jiri kartaa urur siyaasadeed ama koox siyaasadan kale oo cabanaysa cabashooyinka oo dhan kulli wada xalaal weeye ma qabo cabashooyinka degmooyinka ka jira marka waan anagu waxaan marka hore dhismahan gelin waxaan u eegnay kolka hore waxaa dhisay guddi ay hogaaminayaan dadka kasoo jeeda gobolada gobol kasta qof kasoo jeedaa loo diray oo iyagoo kooxa oo kala qabaail oo kala duwan laakiin kasoo jeeda deegaanka masalan badgoday oo kale waxaa loo dirayaa qofkii kabineyga ugu jiray dadkii kale la magacaabay iyaguna gudsoomiyihii gobolka iyagoabay hawsha gelayeen waan ku xisaabtamaynay marka gobol loo diro dadkii kasoo jeeday in laga yaabo meelaha qaarkood kale cabashooyin ay ka iman doonaan guddi kale oo arrintaas dib u eega oo heer deegaana ayaa la sameeyey oo madaxweyne ku-xigeenku mas-uulka ahaa guddiga labaad ayaa marka wixii la keenay gobolada laga keenay isaguna wixii cabashooyin intuu intuu dhegeysto hagaajinayay haddii ay jiraan wax guddiga hoos marayna guddi saddexaadoo hadda aan samaynay oo hawlgelayaa jira oo gobolada meelaha cabashooyinka aan isleenahay dhab weeyaan ama in la saxay u baahan yihiin ku noqon doona wata marka saddex jar saddex jaran jaro ayaan u samaynay boqol kiiba boqol shaqa la qabtay shaqa la qabtay boqol kiiba boqol bay noqonaysaa ma qabo anigu laakiin hadda muhiimadu ma aha cabashada qabiilka iyo reeraha iyo ashkaasta ahmiyaddu waxa weeye in adeeg dadkii la gaarsiiyo maamulooyin degmooyinkana si dhaksaa loogu dhawaaqo lacagtii la sii daayo muxuu ahay barnaamijyada horumarka la bilaabo adeegyadii la bilaabo taasaa muhiim noo ah geedi socodkaa lagu saxayaa wixii khaldan markaa meesha ku jiro haddii tahay shaksi meel laga bedelayo hadday tahay cid laga tego wax lagu oo wax la siinayo saasaan yeeli doonaa laakiin guud ahaan fikirka qabiilka ee sidii loo la balaadiyey ee jirib jirib hoose la gaarsiiyey ee loo arko in boos kastoo la bixinayo reer leeyahay ama reer laga tegay waa khalad dadka la magacaabaya waa shaqaale dawladeed reer ma matelaan marka guddoomiyaha meel lagu qoraa ma aha guddoomiye macnaheedu reerkaasaa meesha leh ujeeda ah macnaha noocaasa dadkii u qaateen oo wareerka keenay berri baa laga bedeli karaa ku kale oo qabiilkiisana la geyn karaa oo laakiin deegaanka kasoo jeeda deegaanka kasoo jeeda ahmiyaddu waxa weeye dad dad meesha u dhashay oo kasoo jeeda inay noqdaan si arrinta dib curashadu dhibaatooyinka ay keentee looga noqdo intaasi ahmiyaddu naga ahayd waata mustafa mudane madaxweyne aad baad umahadsan tahay dhegeyste ayaa dhinaca minneapolis uga jira soo dhawow walaal magacaagana ku bilow iyo dabcan su-aashaada waa mahadsan tahay sahro magacayga waa maxamed cusmaan maxamed madaxweynahan waan salaamayaa waa nooga mahad celinayaa waktigiisa iyo hawsha baaxadda weyne uu qabtay waktiga yaraa ee ay dawladiisa joogtay gobolka soomaalida su-aashayda waxa weeye madaxweyne mahadnaq kabacdi in gobolka uu wax badan lagu yaqaanay in xuquuqda bini-aadanka lagu tunto dadkaasi bini-aadnada ka baxsan loola dhaqmo ay ku yaaleen xabsi waaweyn oo dadka ayagoon la maxkamadaynin ama aan marin processka loogu talagalay ay sanado iskaga jiraan waxaan ugu maqaale qaarkood in la xiray oo uu kamid yahay midkii jeel ogaadenia sidoo kale waxaa jiro warar ayagana sheegaya in dad ay weli xiran yihiin xabsigana uu weli ama qayb ahaana ay ugu yaraan fulan tahay maxaa ka jiro maxaad nooga xaqiijin kartaa maxaase inkaga qorsheysan in arrimahaas xuquuq bini-aadanka laga qabto wax dadkan bilaa process la-aanta la wada xirayana aad maxaliji wax ka qabataan waad mahadsan tahay wal arrinta jelogaalin waa la xidhay boqol kiiba boqol waad iman kartaan waad arki kartaan dadka saxaafadda kasoo duubtay marka jeelka cid ku jirtaa ma jirto waa la xidhay waxaana rabnaa inuu ahaado meel museum oo maaragtay taariikhdii madoobeyd ee soo martay deegaanka tilmaam u noqoto oo la daawado oo lasoo maro oo jilasha dambe looga diiwo wixii meesha ka dhacay ka dhicin ayaan rabnaa arrintaa waxaa la xidhiidha oo iyaduna jirta in tacdiyadii deegaanka ka dhacay marka la sheego kooxihii raalliga ka ahaa ama geystay ay cabaadayaan oo dhawaaqayaan ay leeyihiin habaalaa la qufayaa tacdiyadii dhacay iyo xabsiyadii baa laga sheekeynaya inaga daaya hore aan u soconno taas marka waxaan rabnaa inaan horta aan sheegno nidaano xoogagaas dabdiidka ah dumigii shalay socday qayb ka ahaa ama taageersanaa ama niyadda ka taageersanaa ama toosba gacanta ula jiray waxayna fahamsaneen in taariikhda adduunka tacadiyooyinka noocaasa ee genocide-ka ee dhibaatooyin markay dhacaan duuduub aan ku luqno dhaafna wax la yidhaha ma jirto saa lagagama gudbo saa lagagama bogsado waxaa lagaga bogsadaa in tooshka lagu shido ciddii dhibaatada geysatay in dadka laga sooco inay tilmaam yeeshaan ka cambaar la noqdaan muxuu ahaay cashir laga barto oo bulshada laga baro in dadka waxaa sameeya ayna cirib iyo raatoona yeelan doonin marka arrimahaasi haddaan mar laba kusoo noqo jeelka waxaan rabay inaan fariintaan ku gudbiyo laakiin jeelku waa la xidhay jeelasha laakiin in la xidho dhammaan la wada xidho ahmiyaddu maaha jeel waa loo baahan yahay bulshada dhexdeeda dembi biilayaal way jirayaan wasiyaalo fara badan dembi u gelaya waxaa muhiima waxaa la xidhayaa waxaa weeye dhaqankii xumaa ee jireesha ka jiray ee ahaa dadka in tacaddi lagu sameeyo inaan xuquuqdooda la ilaalin in la jildilo in la kufsado in iyagoo qaaqaawan banaanka loosoo istaajiyo la- laisku xirxiro in jeelka dhexdiisa carruur yar ku dhawaa carruurta yar meesha la- iyo hooyooyinku isdhex fadhiyaan taariikhdii madoobeed iyo dhaqankii xumaa noocaas ahaa baa lasoo afjaray macnaheedu ma aha cidan baa la xidhayaa ma jirto marka hadday maxaabiis jiraan waa maxaabiis siyaalo kale u- u u xiran oo meel kale oo ee, waalidku dadkii ee, eheladooda ay arki karaan ku jira oo qawaaniintii sharciga la raacayo oo maxbuus la waayi karaa ma jiro oo bil iyo laba maalmood iyo saddex cisho toona aan la arki karayn maxaabiis oo dhan waa inay ee, waalid waalidiintooda iyo carruurahooda iyo ciddi kale ehel u yahay ay arki karaan marka ee, arrimahaasaa jira oo meelo laga yaaba habsiyo caadi inay furan yihiin laakiin jelawaadi isagu wuu xiran yahay waxaa kaloo ku rajo weynahay inaan isna aan ee, arrimihii ka jiray soo afjarno jeelka kale ee isna ballaaran ee guriga ku yaala oo isaga laftiisa tacdiye aada u waaweyn ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin dadka in ixaas la raaciyo ma- in maarata ixaaska loo turo xilliga roobka marka webigu socdo in internetka la ururiya la raaciyo si aan loo arag iyo in dad nool badigu loo tuuro ixaaska arrimahaas waxaan rabnay aan soo afjarno intiina haatan nagu soo biirta dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadka ee v o eda barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cagjar madaxweyne mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbedel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid gaar ahaana arrimaha cadaaladda awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo wakhtigan jawigiisa uu aada u degan yahay waa gartay waxaa jirta in tacdiye fara badan siduu sheegay maxamed balla geestay marka dadkii geesta waxaad sheegtay wakhtigan inay cabaadayaan maxaa sharciya oo la hor geenayaa dadkaasi oo wax looga qabanaya in tacdiyada hore u geystay Een, qaarkood way xiran yihiin ee, kuwo fara badan oo maaragtay dadkii bangiga geysta ah ee, waa la qabtay kuwo badan way baxsadeen oo wadamada jaarka iyo meelahan ay joogaan hawl gudyadaha u baxay baa jira hawshaas waa hawl gacanta lagu hayo wixii laga yeeli lahaa inaan ka hordhaco ma rabo laakiin dadka dhiiga dhiiga is- islaamka dadkii galay ee dhiiga isla- insaanka baabi'iyey ee, waxaan qabaa inay ciqaabtooda mudan doonaan oo ayna saa ku badbaadayn waxaa kale oo jira kuwo een, jooga oo baaritaana ku socdaan Eh, laakiin anagu aan marka hore dawacsanayn in eh, aan maaragtay lagu xadgudbin xuquuqdooda eh, maaragtay ilaa la ogaado dembiye qaba inay galeen oo aan si caanaa iyo si tuhuna iyo nidaamka ku jira darteed loo qabsan Eh, markaan niyad lahuntii aad baa hawsha u dabcinay arrintaa qalab baa loo fahmay Eh, ficilkii ka yimid ficil celiskii ka yimid wuxuu noqday in eh, magaalooyinkii foodo laga abuuro in magaca heego la- inta la- inta laisku eh, laisugu habarwacdo la damco in maaragtay eh, la majaxaadiyo isbedelka deegaanka ka socda waa gartay marka taasna eh, hawlahaas arrimaha la xidhiidhna hadda eh, kolay go-aankii hore ka duwan baan qaadanay waxaana rabnaa in eh, dadka qalaasaha wada ee shalayda dembiilayaasha ahaa ama dembiilayaasha taageerayay aan gacan adag ku qabano waa garta adigoo mahadsan mudana madaxweyne een madaxweynihii hore ee deegaanka dadka qaar waxay leeyihiin een eh, dowladda dhexe federaalka uu xiran yahay een qaar waxay leeyihiin gobolka uu xiran yahay Ha- warar badan ayaa laysla dhex marayaa xaaladiisa haddaad wax nala wadaagi karto Eh, mahadsanid eh, sahlan madaxweynihii hore ee deegaanka een, wuxuu u xiran yahay dowladda etoobiya Een, dowladda etoobiya federaal iyo gobolba way socotaa laba kala dowladood ma aha marka meeshuu ku xiran yahay xaggee tahay hadday tahay federaalka ku xiran yahay dembiyada loo haysto laakiin waxay ka waxa- waxaa labadaba eh, u dembi looga haystaa dembiyo een, een, federa- dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka waa ay een, u arkaan in een, ay dhaceen baa loo haystaa Mhm.
Een, een, dadka badan qaarkii waxay macnaa ka u yeelayaan in een, dowladda kore ay haysato oo loo haysto dhacdadii ka dhacday jirjiga ee lagu laayay dad eh, maaragtay ilaa iyo siitaniyo gaadhaya oo hal maalin eh, maalinka heegada lagu fasaxay sabtidii madoobeyd ee heegada lagu fasaxay shacabka gaar ahaan dadka aan soomaaliya ku hadlin Eh, cabashooyin eh, fara badan baa ka jiri kara arrintaa laakiin cabashada ugu muhiimsan ee hadda anaga xagga shacabkii eh, cas- waxaa weeye waa cabasho aan qabnaa waxaa weeye cabasho ah toban kun oo qof in ka badan eh, ayuu madaxweynahaas hore eh, maamulkiisu dilay oo soomaali ah oo xansuuqyadii ka dhacay galaalshe malqaqa eh, gaashaamo gunagado godayax madow qalaafe buladeri mooyaha eh, xansuuqyo aada u balbalaaran oo aada u fool xun oo haween iyo dumar lagu xansuuqay eh, iyo xaggii shilaama hoosteeda ahayd dhulkii maaragtay eh, meel ku- iyadoo ku taallay magaceeda maqan iyo boqolaal meelood oo kale Eh, waxaa kaloo dhacay tacdiyo aan hore loo arag oo dadka in aana loo laayo oo qof dibadda jooga abtigii ama eedadii ama labadii inta la dilo la aaso waxaa lasoo aasay waxaa lasoo qufay xabaalo ku yaala midhibka magaalada jijiga meesha biyaha biyo xadeenka magaalada jijiga oo dad jeebaysan lafahoodii laga soo qaaday oo la laayay qaarkood telefonadoodii lala aasay iyo saacadahoodii marka tacadiya aada u badan oo toban toban kun oo soomaaliya in ka badan lagu waa garta ayaa ayaa uu ka mas-uul yahay madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalidu marka annaga laftiganagu waa ka cabanaynaa qaabka hadda loo dacweynayay ah in loo haysto uun sideetankii ama intii qofka ee af soomaaliga aan aqoon ku xidhnayd magaalada dagaalkii ka dhacay magaalada jijigada maalinka u dambeysay dadka lagu laayay qalaalaasihii noocaas ahaa annaga laftiga waxaan u aragnaa inkastoo sooma sooma aan soomaali keliya inkastoo dadka luuqada kale ku hadla keliya aan ku dhiman soomaali badan ay ku dhimatay haddana dhacdada keliya inay kiis noqoto hadda uma aragno waxaana socda baaritaano ballaaran oo kiisas badan oo la xidhiidha dembiyadii kale la galay aan kusoo ururinayno dhowr jeer ayaa dadka marka maxkamada dadka marka dadka markaa ka dhigaya qofna nadiifa waan dembi gelin oo qola oramaa xidhatay axmaaraa xidhatay kana xidhata waa dad aan ka danqanayn dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka oo badankoodu qayb ka ahaa weeyaan marka kuwa warkooda lama qaadanayo wax ma- wax macnaa uu leeyahay ma jirto way ilaa hadda muddaa la hayaa maxaa la xukumi lahaya marka ama maxkamadda inta la horkeeno dembiyada aad hadda inoo sheegayso kaleeto loogu loogu qaadi waayo maxkamaddu bro- eh, process iyadoo ay leedahay oo ay martaa jirta oo dhakhaatiira ku urursato eh, ma aha oo etoobiya keliya ilaa iyo ki- eh, ilaa iyo adduunka ilaa iyo jama- maxkamadda hague inta qofka lasoo qabto un laba toddobaad kadib lama yidhaha waa la xukumay Eh, baaritaanaa la bilaabaa Eh, maxkamaddu eh, qofku way soo celcelisaa Eh, booliisku xoog buu raadsadaa wakti bay qaadataa waxaan caadi ahayn oo adduunkan ka dhicin meesha aniga igama muuqdo waaya marka xukunkiisa eh, haddii uu dembiga eh, la sheegi galayna eh, waa soo cadamihii oo soo baxayaan waa lagu qaadaya haddii uuna gelin sida ay leeyihiin dadka isaga difaacaya ama u arka in maaragtay eh, eh, eh, la iska haysto iyadana waa arki doonaa laakiin hadda xilli la yidhaahdo maxkamad maxay uxukumi laadahay lama gaarin waata dhegaystihii ugu dambeeyaan jeclaan lahaa inaan qadka soo geliyo colombos oo haayo joogo cabdirasaaq soo dhowow su-aashaada waa ku jiraa madaxweynaha go- een, gobolka soomaalida haddii aad u haysto walaal sahra oo salaamaya adiga iyo madaxweyne mustafaba Eh, magacayga waa cabdisaaq cali yuusuf jooga magaalada columbus ee gobolka ohio ee wadanka maraykanka Eh, midana madaxweyne waa kaaga mahad celinayaa siyaasadan furfuran ee adiga iyo maamulkaaga waa la timaadeen ee dimuqraasiga ka turjumaysa Eh, dhibaatooyin badan baa wadanka soo maray so ammaan iyo mahad celin iyo dhiirigelin iyo taageeriddu waa mudantii su-aasheeda koowaad waxay tahay Eh, dhibaatooyinkii badnaa ee degaanka soo maray waxa ugu- waxaa ugu weyneyd cadaalad darro maxaad ilaa hadda ka qabateen cadaaladda iyo garsoorka iyo maxkamadaha iyo sida burka loo xukumo wuu mahadsan yahay eh, dhegeystuhu wallaahi dhanka cadaaladda kule cadaaladda nibas buu u arkaa annagu horta cadaaladda waxaan u aragnaa laba qaybood inay tahay hadduu ka wado cadaaladda beelaha deg wada degan deegaanka waa isku danayntaan karayno in dadka iska ka dhex muuqdaan maamulada la dhisayay heer dego heer gobol heer eh, kelil heer deegaan inay dhammaan ka muuqdaan dadkii eh, deegaanka deganaa oo muuqaalka gobolku uu noqdo eh, mid matelaya dhammaan soomaalida gobolka degan waan isku daynay tarankanaga waa bilow wixii ka dhimanna waan sii wadi doonaa insha allah Eh, waxaana ka markhaati ah taa dadka shacabka ee deegaanka ka markhaati ah waxaa kale hadduu ka hadlayo maxkamadaha dhinaceeda eh, barnaamijyahaan wayna qorshaysantay lakin wax badan maanaan bilaabin hay-adihii garsoorka iyo in in maarata dib loo hagaajiyo waa qorsho noo yaalla weeye hadda laakiin waxaan xooga saarnay eh, dhismaha eh, maamuladii horta eh, kale ee ee- ee burburay Eh, iyo eh, dhinacaas eh, maarata amniga ayaan labadaasaan xooga saarnay oo iyo maarata wadahadalada hadda aan gelayno iyo ar- iyo colaadahan ama qabiil ha noqdaan ama xadka or- een ka socda oramada aan la leenahay ee mar ka dhici jiray isku dhacyada ka dhici jiray arrimahaasa kulli hadda waktigii u badnaa aan gelinay laakiin ju- eh, justice sector reform ama eh, dib in loo habeeyo eh, hay-adaha maaragtay eh, sharci- sharci sharciga la xidhiidha iyo maxkamadaha waa arrin noo taalla eh, waxaana bilownay eh, dadaalo arrintaa la xidhiidha inkastoo weli eh, aanaan ku dhaqaaqin waxaase hadda aan jirin oo la odhan karaa eh, cadaaladda dhinaceeda waa loo qaaday cid la iska xidho cid la iska xukumo cid eh, jacayl ama nac- eh, nacayb loo qabo eh, maaragtay eh, eh, nacayb loo qabo darteed inta lagu raasiyo laleeyahay maxkamad hebel hala geeyo intaa lagu xukumo Mhm.
ilaa hadda ma dhicin wax wax siyaasad ahaan loo xukumeyna ilaa hadda ma jira intii aan joognay wax la xukumay oo barnaamij siyaasadeed lagu xukumay ma jiraan taas laftigeed waa isbedel weyn baan qabnaa oo dhinaca cadaalada loo sameeyey waa tahay su-aasha kale cabdirasaaq intaan loo gudbin arrinta oromada iyo soomaalida colaadooda aad ayay u kacsaneyd deegaanka markaad imaanaysay inkastoo hadda sida dad badanna ay ka dhawaajinayaan ayna u muuqataba deegaanka colaada ee dantay oo ay u muuqato in xal aad amba qaadeen marka bal waxaad iga warantaa halka iyo waktigan siday idiin tahay ka guungaarista arrinta la xiriirta colaadaasi inaad demisaan waad mahadsantahay sara colaada oromada iyo soomaalidu mid waxay ahayd la sameeyey mid la sameeyey oo siyaasadaysan bay ahayd ma ahayn mid rasmi oo dadka dhexdiisa shacabka dhexdiisa ka jirtay marka laga reebo meelo kooban oo taarikh ahaan sida meel kasta ka dhacdo dadka jaarka isu rixiixaan isqabsiyo dhulka la xidhiidha ama dhalashada sheegashada dhalashada cidda ay tahay oo kasoo bilo kasoo bilaabmay referendum la qaaday laba kun iyo afartii meele ay ka jireen baa jira oo ay kamid tahay tulli guuleed iyo jinacsani aagaas iyo aagan boran iyo gare ka dhexeeya xagga mooyaale aagga mooyaale labadaa meelood marka laga reebo inta kale oo dhan isku dhacyadu waxay ahaayeen un dhacyo badankoodu boqol kiiba sagaashan iyo sagaal siyaasadeysnaa oo weliba deegaanka soomaalida uu markii hore bilaabay iyada oo maamulkii markaa jiray ay u arkeen inay dhabar jebinayaan kaaboonkii oromada ay rabtay inay xukunka inay inay xaqooda ku dalbato ee ka socday gudaha etoobiya arrintu saasay ahayd waxaa la wada ogyahaabay ahayd barbadaan fara badan iyo media lacag la siiyey iyo qabqabilo facebook oo la yidhi hadal iyo lacag aad u badan oo lagu bixiyey gaar ahaan mediaga soomaalida oo inta badan u badan kenya iyo soomaaliya ayaa jira oo sawir ka soo saaray in colaad oromiya soomaali balaadan jirto in oromo weerar tahay dhulkeenay qaadanaysaa ilaa boosaasay u socotaa ilaa hamad bay u socotaa kanay u socotaa wax nooc ah oo dadka laga dhergeebaa jira waxaase yaab leh in inta badan dareenka noocaas ah ee oromofobia ama ama nacaybka oromada ama uu u badan yahay dadka ka baxsan deegaanka soomaalidaba oo inta badan puntland ha noqoto xagga iyo hoose muqdisho ha noqoto xagga iyo kenya ha noqoto xagga meelaha kale uu ka socdo waa laisweydiin karaa la odhan karaa war dadkii gudaha ku jiray haddayna arrinta dhibaato weyn ayna ka sheegayn dadka xagga shay ka jooga jamhuuriyadda waxaana ogaan kartaa saameynta ay leedahay barbaganku iyo saxaafadda maaragtay oo la karaysto arrimahaasa kolley ayaa sal u ahaabaan qaba anugu barbaganka badankiisa colaadda boqol kiiba sagaashan way dhammaatay meelaha qaarkood sidaan kuu sheegay waxaa weli kasii taagan isku dhacyadii iyo oo aan la xalinin kuwaana xalkooda hadda waan bilaabaynaa waan ku guda jirnaa odayaal baa loo saaray dhinaca security tallaaweyn baa la qaaday dhinaca siyaasadda waxaa socda maaragtay barnaamijyo la rabo in maaragtay wixii si waara lagu soo afjaro marka halis weyn oo taagan uma aragno dadka soomaalida iyo dadka ormadu waa dad walaalaa waa dad inta deegaanka weliba ay jaarka yihiin badankooda muslim ay yihiin isku dhaqan iyo isku diin ay yihiin dana dhaqaale ka dhexeeyaan weliba isdhexmari jiray isu baahan weeyan mar marnaan kala maarmi karayn marka dadkii toddobiya labaatankii sane ee u dambeysay ee gabdhaha soomaalida deegaanka degan la kursanayey ragga la gawracayey umulaha la doohayey dadkii la shaqaysanayey nimankii waxaa samaynayey ayaa maanta u dhigaya in wax la kala dooranaya ay yihiin kuwii nidaamkii noocaasa hogaanka u hayay iyo qolyaha maanta cusub oo isku dhaca xadka wax isku dhaca xadka marka marka laga tago wax allaala wax oromo ay soomaali ku samaysay un horey u jirin taariikhna aan loo maqal marka meelaha qaarkood markii dagaal ku dhacay soomaalida iyo oromadu dhanka soomaalidana tacdiyo badan ba laga geystay iyo dad la barakiciyo dad la laayay dhanka oromada laftigeedana meelo dad soomaalida lagu laayay lagu xansuuqadaa jira wada ayay kamid yihiin dhankii balbalaynta iyo waa dhacdo fool xun oo ka dhalatay dagaalkaas la horiyey ee siyaasadeysnaa aad baan uga xunnahay waxaanu aada uga shaqeynaa maalin walba dadkii soo barakacay ee arrimahaas ku tabaroogay soomaalida ah in wax loo qabto laakiin xaqiiqadu waa sidaa kuu sheegay colaad soomaali iyo ormo udhexaysaa ma jirto lamana masayn karo lamana tirtirsiin karo dadkii la guuleysanayey ee shacabka leynayay toddobiiyo labaatan sano ee gacansaarka maaragtay kuwii la lahaa hadaladoodii maanta inay sii wadaan ormana ormana ka dhigaan cadow horla oo kuwii oo kale lamida arrintaas waa arrin aan macno lahayn oo aan maaragtay aan salka ku haynin taariikh horena aan sal ku haynin fact ama xaqiiq hadda jirtan aan salka ku haynin madaxweyne mar kale su-aashaydu waxay tahay saan wada ogsoonahay o n n f iyo dowladda federaalka ethoobia waxa u socda wada hadallo waraysigii horaantii waraysigana waxaa ku sheegtay inaad casmaro u socotaan idinkoo ayaaba casmar u socda dowladda federaalka iyo o n n f i mean o n n f iyo ragga madaxda ah ee cadsabo jooga oo wada hadal u socdaa miyaa idinka iyo onf hadduu wada hadal idiin socdaan maxaad degaanka ugu wada hadli weydeen oo wax midha dhalaca ugu saaroyaan dadkan dhibaataysan wadahadalada cabdisaaq waxaa wada hadlaya waa dowladda federaalka etoobiya oo wafdiga aan baxaya waxaa hogaamiya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo deegaanka ee federaalka etoobiya ayaa hogaaminaya annaga ahaan maadaama aan nahay dad ay khusayso wada hadalkii ayaan ugu cabsilay oo aan ula soconaa lakin waa hadalka waxaa dhex maraya dowladda etoobiya iyo ururka wanalka ha war cad wey mahadsan tahay madaxweyne thank you dhammaantiin waxaan jeclaan lahaa inaan idin wada mahadceliyo wakhtigiina barnaamijka aad usoo hurteen sida gaarka waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha oo hadduusan noo imaanin aysan noo suuroobin inaan brogramkan qabano mahadsantahay aad bay mahadsan tahay guud ahaana barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti igu ahaa mustafe maxamed cumar mustafe cagjar oo ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya mustafe cagjar marka uu ii warramaya waxa uu ku sugnaa magaalada adhis ababa ee dalka ethoobiya xalay barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha iyo saare cabdi axmed aan intaasi kaga soo gudubno haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax ali idaajaah dhegaysta aboon
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal istaakulayntu waxay ka mid ahayd tiirarka waaweyn ee dhaqanka soomaalidii reer miyiga ahayd uu ku dhisnaa kolba qofkii ay dhibaato nololeed la soo gudboonaataa wuxuu tolka xigtada iyo xididkaba xaq ugu lahaa in la taageero oo sabanxumaaga la soo darsay looga hiiliyo in loo xoolo gooyo oo neefaf irmaan lihi ama maal miduun loo guddoonsiiyo hase ahaatee dadku deeqda weligoodba kama sinnayn inkastoo wax la bidaayo haddana waxaa jira dar ay waxbixintu ku adag tahay oo in la xanto ama la dhaliilaa ay u dhaanto in xoolo uu leeyahay uu cid kale u huro taasna balaan ku tusaaleeyo gabyaagii weynaa ee saahid qamaan la odhan jiray iyo seedigiis sheeko ku saabsan taasoo uu saahid gabay ku waariyey sida la wariyey waxaa saahid u dhaxday haweenay la odhan jiray muslimo cali shirwac markaas baa maalintii dambe waxaa soo martiyey iyada walaalkeed kaasoo maalmo dhan reerka isaga dhex nagaaday isaga oo dantii uu lahaa aan cidnaba u sheegan dabadeed saahid shaki baa galay wuxuu is yidhi seedigaa kolley waa xooladoone rag allow muxuu ku weydiisan doonaa ma geel baa ma loobaa ma aribaa ma wax kalaa ugu dambaystii wuxuu kolba wax malmaleeyaba waxay la noqotay in seedigiis uu ugu soo sodcaalay weydiisanna doono faras uu lahaayo garba yare la odhan jiray wuxuu ahaa baa la yidhi faras geyiga oo dhan laga yiqiin faras uu wax badan ku duulayo dushiisa uu dhaaxba geel badan ku soo taabay sidaas awgeedna uu aad u jeclaa mindhaa kuma siiyo ayuu hoos iska yidhi saahid waxaa ka go'day marnaba inaan farasku gacantiisa ka bixin waxaa ka go'day inuu ku fara adeego isla markaasna uusan ceeboobin oo seedigiis oo wax u soo doontay buu hunga ku diray aan dhulka loo marin muxuu kolka yeelaa wuxuu wax maamiyo iyo kolba wuxuu dhan wax iska tusaba markii dambe ayaa waxaa ku soo dhacday mahmaahdii ahayd nin weyn tag lama yidhaahdee wuxuu ku tagaa la tusaa iyadaas ayuuna ku dhaqmay markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey gabay uu ku muujinayo in isaga iyo gabadhu ay isku liitaanoo siduu u guursadayba aanu dharaarna raalli ka noqon wuxuuse taas ka hormarinayaa arrimo dhowra oo inkastoo uu iyada ku halqabsaday uu dhab ahaantii seedigiis ula dan lahaa kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in waaguu xiradoonka ahaa uu dhul iyo tolol fara badan u ilaalo tegey ha yeeshee aakhirkii xidhitirnimada guriga ay u dhalatay uu door biday iyo tan iyo waagaas in xoolo jaad walba leh uu reerkooda geynayay markaas buu gabadhii iyo walaalkeed oo meel wada fadhiya inta dul yimid gabaygii u mariyey wuxuu ku bilaabay naagyahay waxaadan u gurxanin amase ii guulin gabalkaasuu meeshuu u dhaco gaala waranleyda gamuunka iyo nimankii lahaa guudka iyo raanta golxobkii xawaaliyo halkii gugundhabuu yiilay gedabuursi goodiga carbeed nimanka gaaroodi majarteenka gaanka ah hartiga dad ugu geeseeya intaasaan qabiil goba maray oon geeya haweenkoode gurigiinna waataan ka galay guur markaan haday goortaan gabaatiga baxshiyo galabtan aan joogno geel iyo gammaan iyo xaraga iguma gaabnayne gallad laguma faanee waxaan geeyey lay maqalya buur intaas markuu yidhi ayuu ku xujiyey iyada gaar ahaan intii ay u dhaxday wanaag wixii uu u galay iyo siduu u dhaqaalin jiray dhaaxuu daraaddeed ugu safray beeraha webi shabeelle oo awr masaga la ciiraaya inta uga keenay uu aqalkeeda ku hor arrumay dhaaxu inta goolal u dhuun muday ay weel walba xuuki iyo hilib ka buuxsatay dhaaxay ratay hayin aan dheelle aqoon oo hilaygu uu dushiisa ku xasilo dhaaxuu u gaday dharka kan ugu qurxoon ee khaylida tafaha madoobi ay ka mid tahay dhaaxuu guubaabiyey oo inay gaari noqoto uu ka doonay markuu taas kala samrayna wuxuu indhoweydba ku fakarayay makow baad kaga siisaayo dhiig baad ku gashaa mase waad sii daysaayo saddexdeeda ayaad dhabarka u saartaa wuxuu yidhi gaaroodiga shabeelle ah markii garowga loo doonto wax dhaaxaan garuud kugu dul furay koramo guud weyne gogna keenay gool weynna qalay guufna kuu dhigaye garoor lulatay oo kuu gayaxay sidigta gooraane gurgurkaaga awraan galgalan yaad ku gurataaye gelingelinna kuu xiray baftiyo garamadow khayli ku guubaabshay oo gabay wacdi ah kugula gaabsadaya gad walbaba sameeyaye haddaad gaari noqon weyday gahda inaan ku taabtiyo inaan gooyo xarigaaga labadaa haloo ila gudboon yaan gorgoriyaaye guur ugu dambaystii wuxuu taxda ku gabagabaynayaa hiblaay dabaday ama ha lagu guursado ama carmali goola ku raage waxa aad reerkan joogtaa waa wiilkaa yar ee ku nuugaya inta uu kaa fuqayee sidaa ogow cadada iga kaa haysa waad ka warla'daaye lagu guursayaa iyo carmali goola noqotaaba gola seexataa iyo nin kale gogol u qaadaaba intuu wiilku kaa gura hayaad gurigan joogtaaye ebbow intaad wax iga garan gabansana caaw dhinaca cali shuruuc waa seedigii waxdoonka ahaa ee saahida gabaygaa kadib maxaa u eg tag lama odhane allaylehe wuxuu ku tago ayaa la tusay markaas buu ma labalabayne taladii ku habbooneed ku dhaqaaqay wuxuu malaha is yidhi reerkani mid aan jiri doonin buu u egyahaye yuu adiga ku eersane isaga tag dabadeedna inta kabihiisii iladay ayuu dhabbaha cagta saaray oo dhulkii uu ka yimi ku laabtay isaga oo siday iga tahay walaashii iyo saygeeda midna aan nabaday ku odhan tabtaas ayuu saahid qamaana garba yare ku xagsaday iyada oo aan cidina ku doodi karin in saydigiisoo weydiistay uu u diiday suumaba weydiisan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaaya axmed faarax cali idaaja aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadaynu kasii dhownahay aan saara cabdi axmed ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkai adduunka ugu waaweynaa haye saara mahadsaned shirwac doorashada baarlamaaniga ah ee dalka afghanistan ayaa gashay maalinkii labaad si fursad loo siiyo dadkii sabtidii shalay ahayd aysan u suuroobin inay codeeyaan saraakiisha guddiga doorashada ayaa waxay sheegeen sabtidii codadkooda dadka dhiibta saddex malyan oo ruux inay ahaayeen laakiinse waxaa kaloo ay sheegeen inay jirto caqabado sababay in qaybo ka mid a goobaha codbixinta la furi waayo iyo cilado ku yimid qalabka codeynta loogu talagalay ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay safafka ugu horreeya dadka ku jira sabtidii shalay ahayd tiro intaasi ku dhowna way ku dhaawacmeen intii doorashadaasi ay socoto codbixinteeda inkastoo kooxda taalibaan ay ka digta weeraradan haddana waxaa weeraradaasi ay imaanayaan iyada oo doorashada weli ay socoto wax hakada uusa ku imaan guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo i c r c ayaa waxay ugu baaqeen kooxda daacish ee galbeedka afrika inay si deg deg ah usii dayso laba ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo kooxdu ay ku afduubatay gobolka niger horaantii sanadkan bayaan ay soo saartay i c r c ayaa lagu sheegay in si naxariis ay ku jirto ay ugu baaqayaan kooxda daacish inay sii dayso shaqaalaha caafimaadka ee sida mutadawacnimada uga shaqaynayay bulshada ku nool gobolkana waxqab waa hagaaga dhegaystayaal asaare cabdi axmed aad bay u mahadsan tahay haatanna saa maqalka dhegiheenna miisiga ku soo dhacay aabaa u tilmaamayo waa codka fanaanka cabdi taaliil warsamex dhegaysaabon
waa tahay shirwacow waxaan filayaa inaad madaxa u ruxday heeskaasi onkot ee fanaanka weyn ee cabdi tahliil cabdi tahliil wuu xanuunsanayaa allaha caafiya ayaan leenahay waa mid ka mid a heesaha madooyinkii dhexe yaan odhan madooyinkii hore aadka loo dhegaysan jir ilaa haddana aan sahray laga xiisa dhicin aan duugoobin ee aadka loo dhegaysto waa sidaasi guud ahaanna idaacaddeenni ayaa heeskaasi uu gabagaba u yahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo barnaamij soo saaristii bashiir abikar iyo anigoo saare cabdi axmede dhammaanteenba waxaan leenahay nabadgelyo